ma simanto hal ma dheerid ma dheerid qayrkaa hal ma dheerid ma dheerid qayrkaa inkastood hilaaciyo ogoolya daruur tahay inkastood huqaadiyo leemaal qurxoon tahay hablahaad la simanto hal ma dheerid ma dheerid qayrkaa hal ma dheerid ma dheerid qayrkaa Anna hede, hede, hede, gabadhi hede. Kama helo sidaydaba. Halowsiga isqaadqaad hiblaayada taqaano. Waaban kala huleela, kala huleela. anna hede hede hede gabadhyahay hede kama helo sidaydaba halowsiga isqaadqaad hiblaayada taqaano waaban kala huleela kala huleela hawadiya daruuraha haadkuba ma seexdo hooy uu ka waaye daruuraha haadkuba ma seexdo hafar baad ku nooshahay ku nooshahaye hafar baad ku nooshahay ku nooshahaye hoos baad u soo degi u soo degi hoos baad u soo degi hawadiya daruuraha haadkuba ma seexdo hooy uu ka waaye daruuraha haadkuba ma seexdo hafar baad ku nooshahay ku nooshahaye hafar baad ku nooshahay ku nooshahaye hoos baad u soo degi u soo degi hoos baad u soo degi wax la yidhi hubsimada qof jiira ha siiste hadallada macaaniyo haye aan la fulinayn hadraashaanka jecele afkubaadsi afkubaadsi imahodo afkubaadsi afkubaadsi imahodo wax la yidhi hubsimada qof jiira ha siiste hadallada macaaniyo haye aan la fulinayn hadraashaanka jecele afkubaadsi afkubaadsi imahodo afkubaadsi afkubaadsi imahodo qaarka qaarka qaarka qaarka horreeya ku habsaamay kibirkey bidayeen hagaagee bal maxaad haweenkiyo horta dheertay dumarkaba horta dheertay dumarkaba qaarka qaarka qaarka qaarka horreeya ku habsaamay kibirkey bidayeen hagaagee bal maxaad haweenkiyo horta dheertay dumarkaba horta dheertay dumarkaba hawadiya daruuraha haadkuba ma seexdo hooy uu ka waaye daruuraha haadkuba نوشای نوشای هفر بعد نوشای نوشای حس بعد سودگی سودگی حس بعد سودگی هودي ضرورة هاتكوبا مسيحدو هويو كواي ضرورة هاتكوبا مسيحدو حفر بعد كنو شاي كنو شاي حفر بعد كنو شاي كنو شاي هوس بعد سودگي سودگي هوس بعد سودگي hawadiya daruuraha haadkuba ma seexdo hooyuu ka waaye daruuraha haadkuba ma seexdo hafar baad ku nooshahay ku nooshahaye hafar baad ku nooshahay qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba halkan kugu soo haykeli waxaan ku sabaa sabaa xasuus qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba hankan kugu soo haykeli waxaan ku sabaa sabaa xasuus adoo iga maqan sannado salkaanu dhigaxdiga samiyo milguhu geyaan xubbiga siiya tixgelin adoo iga maqan sannado salkaanu dhigaxdiga samiyo milduhu geyaan xubbiga siiya tixgelin intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaala intaa ka badan naftaaniga sii sanii intaa intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan nafta naftaha iga siisanay dhiman axdigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsadaan labada kalgacaylka siman axadigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsadaan anaa muxubaday sida tiyo adaayla qaba sawiga bishiyo saaciyo ayaantuna sanada ku tahay sidayda anaa muxubaday sida tiyo adaayla qaba sawiga bishiyo saaciyo ayaantuna sannada ku tahay sidayda intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaala intaa ka badan naftaaniga sii sanayd intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan naftaan iga siisanay intaa intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan nafta naftaha iga siisanay mar haddaan nuurkiisiyo lahashadiisu ku baahay mar haddaan nuurkiisiyo lahashadiisu ku baahay ood kabaladiiso laabtaadu madhan tahay ood kabaladiiso laabtaadu madhan tahay artayaan la goynino Haa, naftayaan la goyno keligay lignaanine keligay lignaanine alla libintaasege alla libintaasege an laabta kaa jaro an laabta kaa jaro adalibintaasege way adalibintaasege anlaabta kaacharoo anlaabta kaacharoo waxawgii qalbiga degaa maxawgii qalbiga dega libaqsigana ka jara qayb looma yeeshee libaqsigana ka jara qayb looma yeeshee marba lagaladnaadaa marba lagaladnaada inta aan laadabyada liqi waaye ontee inta aan laadabyada liqi waaye ontee ladi waaye awga ama luuni gowracay ladi waaye awga ama luuni gowracay markaadigu abuurtaa markaadigu abuurtaa dhacay horseedee dhacay horseedee leebkiisu kugu maqan leebkiisu kugu maqan ana samirka laasimeye ana samirka laasimeye leebkiisu kugu maqan Haa, leebkiisu kugu maqan ana samirka laasimeye ana samirka laasimeye laxawgii qalbiga dega Mm, laxawgii qalbiga dega libaqsigana ka jara qayb looma yeeshee libaqsigana ka jara qayb looma yeeshee marba lagaladnaada marba lagaladnaada laxawgii qalbiga dega Mm, laxawgii qalbiga dega libaqsigana ka jara qayb looma yeeshee libaqsigana ka jara qayb looma yeeshee marba lagaladnaada marba lagaladnaada the sky. نقي رحمدي تصموي نصري قرشدان وشيو بنتا نورو شيف كايف كاي نقي رحمدي تصموي نصري قرشدان وشيو بنتا نورو شيف كايف كاي Narura sani nasiyai Lubiga mankio ho natriga Neptiga murwa deghdaye Neptiga murwa deghdaye Narura sani nasrai Lubiga mankio ho natriga نبتيجا مروة تغضي نبتيجا مروة تغضي أشرادة شعيلكا كني حسكيو نيدان دتشي حسكيو نيدان دتشي نيدان دتشي ashaada jacaylka ku nagee xiskiyo niyadan deje xiskiyo niyadan deje niyadan deje intaa nasashada darteed hurdada u naceen tabaay noolaa noolaa idilkood middaa nasashada darteed hurdada u naceen tabaay ka nawilay noolaa idilkood xishood qurux naqaysaye qalbigana barada danqiyo itaaqiyo hawl kadakada xishood qurux naqaysaye qalbigana barada danqiyo itaaqiyo hawl kada kada kunaad sheehaynu leyn qalbi nuuri yaay qalanjo kuwaar naxariis kalgacal kuwaar naxariis kalgacal kunaad sheehaynu leyn qalbi nuuri yaay qalanjo kuwaar naxariis kalgacal kuwaar naxariis kalgacal ashaada jacaylka ku nagee xiskiyo niyadan deje xiskiyo niyadan deje niyadan deje ashaada jacaylka ku nagee xiskiyo niyadan deje xiskiyo niyadan deje niyadan deje ashaada jacaylka ku nagee xiskiyo niyadan deje xiskiyo niyadan deje niyadan deje Inkastoy iteeqdoy digtimaanka oydil tanayba tahayaani dugsiina wadaagna intan dunida noolahay inkastoy iteeqdoy digtimaanka oydil tanayba tahayaani dugsiina wadaagna intan dunida noolahay waxse waxse laygu dowgalay qaarigu dirayo deris layga dhigay ani waxse waxse laygu dowgalay qaarigu dirayo way deris layga dhigay ani هدوا من عشقي طرات تستاذي طروعنا هدقين هدقين روحكو عمينو تذكنا دي كوكو جعل أحد من عشقي تراب استعدي تروعنا هدقين هدقين روحكو أعملوا تذكنا هذه كوكو جعل jacaylkii degmooy wadnaha dacalkiisa degey inuu dugsi kaa dhiibto daryashuu kaa rabaay walaalilaa daadehee jacaylkii degmooy wadnaha dacalkiisa degey inuu dugsi kaa dhiigto daryashuu kaa rabaay walaalilaa daadehee dalxiis dalxiis anigaa ku geyn degan kula jecel adiga ubaxa lagu daawadee Ah, dalxiis dalxiis anigaa ku geyn degan kula jecel adiga ubaxa lagu daawadee هدوا من عشقي طرات تستعدي دروعنا هدقين هدقين روحكو این حدگی روح کو امینو دذک نادی کو جعل أحد من عشقي طرات تسقادي طروع عنان هاتقين هاتقين روحكو أمنو تذكنا هذه كوجعل sida dhagaxu dahabiyo dhadhaabuu kala yahay inta aadan wada dhalay masine dhabcaaliyo qof dhammay sabaa jira dhammay sabaa jira sida dhagaxu dahabiyo dhadhaabuu kala yahay inta aadan wada dhalay masine dhabcaaliyo qof dhammay sabaa jira dhammay sabaa jira asma dhoolamoodiyey waxaad dumarka dheer tahay dhehiyo hanaankiyo dhaqankiyo asluubto kaa dhow ilaahay rebtiyo dhaliisho kuma dhaafo wiilgobi asma dhoolamoodiyey waxaad dumarka dheer tahay dhehiyo hanaankiyo dhaqankiyo asluubto kaa dhow ilaahay rebtiyo dhaliisho kuma dhaafo wiilgobi ubadkaadu dhalay siyo dhaxdii wiilka kugu helaa ragga kale nasiib dheere nasiib dheer ubadkaadu dhalay siyo dhaxdin wiilka kugu helaa ragga kale nasiib dheere nasiib dheer gobanimow dhalashay dhexyaaray ku ururto sidaan qabo dhabeelnimo ada dumar ku dhaafo dhabtiqa libaa tahay qaalibaa tahay gobanimow dhalashay dhexyaaray ku ururto sidaan qabo dhabeelnimo ada dumar ku dhaafo dhabtiqa libaa tahay qaalibaa tahay dhagku maqashay mooye inkastoonan dhaayaha kugu qaban dhammaysay dhowr goor warkaagaan maqlayo dhaguugo dheemanayalayne ruux loo dhintaa tahaye dhagku maqashay mooye inkastuunan dhaayahaa kuu qaban dhammaysay dhowrkoor warkaagaan maqlayo dhaguugo beemanayaan layle ruux loo dhintaa tahaye ubadkaadu dhalay siyo dhaxdii wiilka kugu helaa ragga kale nasiib dheere nasiib dheer ubadkaadu dhalay siyo dhaxdin wiilka kugu helaa ragga kale nasiib dheere nasiib dheer ubadkaadu dhalay siyo dhaxdii wiilka kugu helaa ragga kale nasiib dheere nasiib dheer soo tuurtay tuurtay warankii ballaadhii tognaydoo iigu turuqday caashaqa iigu turuqday caashaqa soo tuurtay tuurtay warankii ballaadhii tognaydoo iigu turuqday caashaqa iigu turuqday caashaqa watu adiyeshee ku tallaashay dhiigii taxta xaashal guulahaa taataabay haalistuudo tani waaye jiifkii iigu tumaye geelka iigu tumaye geelka iigu tumayo tumayo watu adiyeshee ku tallaashay dhiigii taxta xaashal guulahaa taataagay haalistoo tahli waaye jiifkii iigu tumaye yeelka iigu tumaye yeelka iigu tumayo tumayo iigu tumaye yeelka taashii waxaan isleeyahay tolow maysalaysaan mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisaan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisaan tusmo maisla tegisaan taashii waxaan isleeyahay tolow maysalaysaan mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisaan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisaan tusmo maisla tegisaan بشدي قبيل يقطعك يبكي يقطعك يبكي እናታክ ታቀራልዮ አነተ በሸዲ ቀቢ ይገታት ለብኪ ይገታት ለብኪ ilmaantuu lahaa jiray waanigaa tawaawaca lagta kurmay caashaqa tugogii kalgacalkiyo iigu tuurtay webigii badna waan dhex taagnahay badna waan dhex taagnahay badna waan waan waan dhextaagnahay tilmaantuu lahaa jiray waanigaa tawaawaca lagta kurmay caashaqa tugogii kalgacalkiyo iigu tuurtay webigii badna waan dhex taagnahay badna waan degtaagnahay badna waa waa waa dhextaagnahay taashii waxaan isleeyahay tulumaysiliysa kulse taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisan tusmo maisla tegisaa taashii waxaan isleeyahay tolumaysiliysa mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisan tusmo maisla tegisaa taashii waxaan isleeyahay tolumaysiliysa mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisan tusmo mise taabi doontaa tusmo tusmo maisla tegisan tusmo maisla tegisaa berigu ku jantee bogaygu adigay kaa boqree beerkaygu wehelkaaga baahnaa berigu ku jantee bogaygu adigay kaa boqree beerkaygu wehelkaaga baahnaa عضو إيني بربار محام بريكو الليو محانكو بعذابي عضو إيني بربار maxaan barye kuu ilmeeyo maxaan kuu beercadaaday bastaama haddaadu tahay nabtaan shalay kuu baryaayay badanka kaa jaray maar hore bal arag baaxad suurihiisa ruuxaad ruuxa ruuxaadu buudoon ku banan kastaa mahadaadu tahay naftaan shalay kuu baryaayey badanka kaa jaray mar hore bal arag baxad suurihiisa ruuxaad ruuxa ruuxaadu bugtoon ku banan berigu jacayl baaxad weyni adiga wi kaa badee bogtayda dawadeedahay berigu jacayl baaxad weyni adiga wi kaa badee bogtayda dawadeedahay muxuubuhulyo jacay martaad joogta uu i keeno maxaan kuu baahi sheegtay muxuubuhulyo jacay martaad joogta uu i keeno maxaan kuu baahi sheegtay dastaama haddaadu tahay naftaan shalay kuu baryaayey badanka kaa jaray mar hore bal arag baxad suurihiisa ruuxaad ruuxaad ruuxaad u bugtoon ku banan astaama haddaad u tahay naftaan shalay kuu baryaayey badanka kaa jaray mar hore bal arag baxad suurihiisa ruuxaad ruuxaad ruuxaadu bugtoon ku baanan astaama haddaad u tahay naftaan shalay kuu baryaayey badanka kaa jaray mar hore qalbikuu hiloobo haweenkaaga soo go'ay inaad hawsha mooye uma hagar baxay sidee Ah, inaad hawsha mooye uma hagar baxay sidee qalbikuu hiloobo haweenkaaga soo go'ay inaad جاكوماتون قوميني أفتيضاعي هبسيميو انتي سيو لهاو سمر حنكاغانا هاويدي خذوه خذوه عاشق ليلي يا حي يجهيلي ويدي دو خيجي كاهلي كهربو كهربو إلي يا حي كهربو كهربو إلي يا حي وخذوه وخذوه عالشغل يا حي هيجيلي ويدي ضو خيجي كاهلي كهربو كهربو إلي يا حي كهربو كهربو إلي يا حي allaha ruucuu yahay dabay shuruuxda nasiib raagibaa ku soo ridaye haa ku soo ridaye allaha ruucuu yahay dabay shuruuxda nasiib raagibaa ku soo ridaye haa ku soo ridaye abtaadriye yahay rumuumi lahay libtii ribataa iraaci lahay Ragaan ugaha Hawgahan, ragaan ugahan, karayin lahaa. Waxaada noloshaan rafiiqi lahay. Baasani wan riyaaqi lahaa. Aragawgi waa baraysan lahaa. Waxaada noloshaan rafiiqi lahay Baasani wan riyaaqi lahaa Arabawgi waa waraysan lahaa malaha ruubad yahay rajada sugaysa daruurtan rintaa roob ku da'ayse way roob ku da'ayse malaha ruubad yahay rajada sugaysa rigrigan kaa rigrigan rekeda kurilaa haddaan ramadyahow iskuu helilaa canahaa rabaan raxaysan lahaa hankaan rigrigaa ha rigrigaa hankaan rigrigaa rakada kurilaa fardigay degaanka diga rogalaa hubtaan tabayan rixliga dhigalaa harabawgi waa abaraysan lahaa hubdiga i degaanka diga rogalaa rugtaan tabayan rixliga dhigalaa weyrabawgi waa baraysan lahaa wardiga i degaanka diga rogalaa rugtaan tabayan rixliga dhigalaa arabawgi waa waraysan lahaa hadaad riyayahay rumoobi lahay ragaan ogahaan ha ogahaan ragaan ogahaan karayn lahaa sabanko sabanko barwaaqa seerma wayda curato inta uu sinaan dahay taqsinkii saraar bari ka soo saari geedaha sayixii duljoogaan sidoodii ka dhigante sabanko sabanko barwaaqa sarma weyda curato inta uu sinaan dahay daqsinkii saraar bari ka soo saari geedaha sayixii duljoogaan sidoodii ka dhigante sacaadada wanaaga satirgaaru siiye sacaadada wanaaga satirgaaru siiye magac kalaasaad rooney sucaal doowanqalaaye magac kalaasaad rooney sucaad loowanqalaaye sacaadada wanaaga satirgaaru siiye sacaadada wanaaga satirgaaru siiye magac kalaasaad roone sucaal loowanqalaaye magac kalaasaad roone sucaad loowanqalaaye
waa erayadii iyo laxankii abwaan saleebaan jiir
sunihii sunihii islaamkiyo sama lagu barbaarsho codkiyo safi hadalka weedha sawi baan ka qaado sanqobkay ku taala samir qaadan waaye sunihii sunihii islaamkiyo sama lagu barbaarsho deganaanta socodkiyo safi hadalka weedha sawi baan ka qaado sababkii ku taala samir qaadan waay sacaadada wanaaga satirgaaru siiyey sacaadada wanaaga satirgaaru siiyey magac kala sadarowney sucaad loo wanqalaaye magac kala sadarowney sucaad loo wanqalaaye sacaadada wanaaga satirgaaru siiyey sacaadada wanaaga satirgaaru siiyey magac kala sadaroone sucaad loo wanqalaaye magac kala sadaroone sucaad loo wanqalaaye horseedkii abaabintiyo dooglo lagu nastaay horseedkii abaabintiyo dooglo lagu nastaay hugiyo sharaftii naftaay horseedkii abaabintiyo dooglo lagu nastaay horseedkii abaabintiyo dooglo lagu nastaay hugiyo sharaftii naftaay idaadigu hiilisiyo cawshaadii lasoo martayba wayooyma ilaawayo habeenkoo labanus tegay intaad hoyay kacdiyo sidaadii yabi jirtaa hadeer hadeer u qushuucsane jannada hawlyari ku hoyo jannada hawlyari ku hoyo sidaadigu hiilisiyo cawshaadii lasoo martayba wayooy ma ilaawayo habeenkoo labanus tegay intaad wayay kacdiyo sidaadii habi jirtaa hadeer hadeer qushuucsane jannada hawlyari kuhoyo jannada hawlyari kuhoyo naftaad heegankow ahay ayaa ku hamuun qabto qalbiga qalbiga qalbiga hooyoy ku raba naftaad heegankow ahay ayaa ku hamuun qabto qalbiga qalbiga qalbiga hooyoy ku raba naftiyo halkaad kaga aadan tahay marnaba haybadaadayo sidaad umadowagtiyo marnaba haybadaadayo sidaad umadowagtiyo halkaad kaga aadan tahay nama hilmaamayo intaad hooyo isabtiyo intaad hanadoowi tidhi yoy maylaawayo halkaaseyga jirtaa deer ku jicaysane ubaal ubaal waan ku himane jannada hawl yari kuwayo jannada hawl yari kuwayo ruxna ma hilmaamaye intaad hoyoy sabtiyo intaad hanadoowi tidhi yoy maylaawayo halkaadsiga jirtaa deer ku jicaysane hubaal hubaal waan ku imane jannada hawl yari kuwayo jannada hawl yari kuwayo naftaad heegankow ahay ayaa ku hamuun qabto qalbiga qalbiga qalbiga hooyoy ku raba naftaad heegankow ahay ayaa ku hamuun qabto qalbiga qalbiga qalbiga hooyoy ku raba naftaad heegankow ahay ayaa ku hamuun qabto qalbiga